subax wanaagsan rabadaan kariim dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o e da oo idinkaga imaanaysa magaalada washington
waa subax arbaca ah bish juunna waa afar iyo toban sanadka labada kun toddoba iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee shan iyo labaatanka iyo kow iyo soddonka mitirban iyo bogga v o a somaali dot com idaacadda saaka waxaa idiin daadihinaya saare cabdi axmed iyo anigoo ah nuur xasan nuur
dhallinyaradu inta hadda maanta aan aniga gacanteyda ku soo wareejiyey waa laba laba dhallinyaro ah oo dhallinyaro aada u yara labaatan ilaa labaatan iyo afar da-dooda udhexayso maalmahana dad badan baa isoo dhiibayey laakiin wax hadda rikoodkooda ka wasiir gaashaandhag ahaan aan aniga gacanteyda kusoo waday maanta waa labadaas kaasi waxa uu ahaa wasiirka gaashaandhigga ee soomaaliya cabdirashiid cabdulaahi maxamed oo ka hadlaya aragtida rag ka tirsan al-shabaab oo uu sheegay in dowladda ay isu soo dhiibeen waraysi ayaan idinkugu haynaa waxaad kalood dhegaysan doontaan xaaladihii u dambeeyey ee dagaal laba maleeshiya beelad xalay ku dhex maray gobolka hiiraan sidoo kale waxaan idiin haynaa ood maqli doontaan dowladda jabuuti oo labalaabtay dhaqaalaheeda ku aadan dibudhiska kaabiyaasha dhaqaalaha ee waddankaasi ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka ugu yaraan sagaal ruux ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen dagaal xalay maqribkii laba maleeshiya beeleed ku dhex maray deegaanka benyaley oo ka tirsan degmada maxaas ee gobolka hiiraan dadka ku dhintay dagaalka ayaa waxaa la sheegay inay ahaayeen dhinacyadii iska soo horjeeday guddoomiye ku-xigeenka degmada maxaas cali xaaji xasan ayaa v o eda u sheegay in dhaawacyada maleeshiyaadka dagaalamay la geeyey cisbitaalada magaalooyinka guriceel iyo beledweyne dagaalka xalay ka dhacay degmada maxaas ayaa salka ku haya muran ka dhashay dhul la deegaamayn rabay faahfaahinta warkaana waxaad maqli doontaan goordhow
xeer ilaaliyaha guud ee dalkan maraykanka jeff sessions ayaa talaadadii shalay ahayd gelinkeedii dambe beeniyey inuu la yeeshay kulan qarsoodi ah safiirka ruushiya ee magaaladan washington u jooga iyo saraakiil kale oo ajaaniba isaga oo sheegay in aragtida ah in ruushka ay marin habaabiyeen doorashadii sanadkii hore ka dhacday dalkan ee madaxtinimada ay tahay been foolxun lagana yaqiiqsoodo fadhi kulul oo su-aalo lagu weydiiyey guddiga sanadka baaritaanada u qaabilsanna ay su-aalo ku weydiiyeen la xiriira arrimaha ruushiya iyo doorashadii xiriirka ay lahayd sessions oo ahaa ninkii la taliyaha u ahaa madaxweyne donald trump ololihiisii doorashada ayaa waxa uu sheegay in uu la kulmay laba jeer safiirka ruushka ee maraykanka sergey kishlef isagoo dhinaca kalena sheegay sanadkii hore in kulankaasi uu dhacay laakiinse waxaa kale oo uu beenteeyey waxba kama jiraanna uu ku tilmaamay wararka sheegaya inay jiraan kulan saddexaad oo uu la qaatay safiirka kaasoo aanan daboolka laga qaadin sida warbaahinta qaarkood ay hadal hayeen kulankaasi waxaa la sheegay inuu ka dhacay hotel ku yaala washington halkaasoo trump uu ku bixiyey khudbadiisii sanadkii hore bishii abriil uu kaga hadlay arrimaha dibadda ee ku salaysneyd siyaasadda maraykanka ee bannaanka sessions ayaa waxa uu yidri isagoo la hadlayay golaha sanadka guddigiisa baaritaanka aan kala caddeeya arrintan aniga ma jiraan wax kulan ah ama wada hadal ah oo aan la yeeshin ruushiya amaba saraakiil kale oo arrima dibadeed taasi oo la xiriirta nooc kastoy ahaataba faragelin lagu sameeyey ololihii doorashada ee madaxtinimo ee dalkan maraykanka
subax wanaagsan ramadaan mubaarag dhegaystayaal warkaasi wuxuu idinkaga imaanayey v o a washington dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in in ka badan konton maleeshiyada al-shabaab ah ay isu soo dhiibtay dowladda soomaaliya tan iyo intii madaxweynaha soomaaliya uu ku dhawaaqay cafis loo fidiyey kooxaha ka tirsan ururka al-shabaab wasiirka gaashaandhigga soomaaliya cabdirashiid cabdulaahi maxamed oo ka mid ahaa madax ka tirsan dowladda oo shalay kormeer ku tagtay saldhigga ciidamada laanta buuro halkaasoo ay iska soo dhiibeen laba ka mid ah dhallinyarada ayaa sheegay in badi dadka isu soo dhiibay dowladda inay ka tirsan yihiin dhallinyarada deegaanka ee al-shabaab haaruun macruuf ayuu ugu warramay khadka telefoonka dhalinyaradu inta hadda maanta aan aniga gacanteyda kusoo wareejiyey waa laba laba dhalinyaro ah oo dhalinyaro aada u yara labaatan ilaa labaatan iyo afar da-dooda udhexayso maalmahana xusad badan baa isoo dhiibayey laakiin wax hadda rikoodkooda ka wasiir gaashaandhig ahaan aan aniga gacanteyda kusoo waday maanta waa labadaas waa gartay labadan xaggee bay ka yimaadeen maxay ahaayeen labadan ciidamada shabaab bay ka tirsanaayeen waxay ka yimaadeen meel la yidhaahdo gandarshe oo marka iyo udhexaysa jaziira halkaasay kasoo goosteen waxayna isu soo dhiibeen ciidamada xoogga dalka oo ku sugan laanta buura ma idiin sheegeen waxay usoo goosteen iyo sababta way noo sheegeen waxay tilmaameen inay u adkeysan waayeen dhibaatadii ciidamada shabaabku ay ku hayeen shacabka soomaaliyeed oo xoolahoodii iyo iska guranayeen iyadoo bil qabadan lagu jiro weliba qofkii isyara adkeeyana ay dilayeen ciidankoodii kale ayaga mise shabaabkoodii maleeshiyaedkoodii ka tirsanaana ay leeyihiin jihaad baad ku jirtaan soonku idma uma fasaxnidin inaad soontaan oo afkiina iska furta markaanu aragnay yidhahdeen jiindarada meesha taalla iyo sida shacabka loola dhaqmayo ayaan go-aansanay yidhahdeen inaanu ka soo baxno marka ma xiriir bay la soo sameeyeen dad ay yaqaanaan oo dhinaca dowladda jooga iyo bulshada mise iskood ba usoo dhaqaaqeen sidaa waa si waa sidaa dad ay yaqaaneenba oo ciidanka ka tirsanaabay nambarkooda soo raadsadeen ciidanka rag ka mid a ayaa soo xiriiriyey raggaas ciidankaasoo ay la soo xiriireen oo saasay ku yimaadeen waa gartay dhalinyaradan marka maad askarta u dagaalantaa mise waa dad xilo hayay waa askarta dagaalanta labada wiil midna magaranaysaa labadaba waxay wateen qoryaal a k forty seven ah iyo boosashkooda iyo qasnadahooda oo asaastooda u dhamaystiran tahay siday noo dibaaxeenna ilaa dhowr dagaal rag ka qayb galay weeye ma garan guud ahaan intii madaxweynuhu cafiska fidiyey imise qofa isa soo dhiibay oo shabaab dhinacooda ka yimid
tiradu ilaa hadda marka gobolada laisku dadaro inta hadda aan ognahay waa conton kor bay u dhaaftay laakiin dib baa idinka soo sheegi karnaa daata dhamaystiran xilligii uu cafiska soo saaray madaxweynaha laba bilood bay ahayd waxay ahayd bishii abril lixdeedii waxay dhammaatay juun lixdeedii dowladdu ma kordhisay mise cafiskii waa xirmay cafiskii inta aan hadda ognahay madaxweynaha wuu ku dhawaaqay labadii bilood way dhammaatay laakiin soo dhiibistu iyo shacabkaas dadkaas shabaabka ummadda leynaya ma aha keliya cafiskaas mid lagu adkeynayo labadaa bilood hadduu ilaa idmayo nin kasta oo kamid a ayaga isoo dhiiba anytime dowladda waxay diyaar u tahay inay soo dhaweyso dalkooda iyo dadkooda kusoo xirto kadibna si xurmad leh ninkii iskiisa u go-aansado hubkiisa la yimaadana ay si xurmad leh loogu soo dhaweeyo dadkiisa dadka badankoodu halkay iska soo dhiibeen gobolkii
waa intooda badan marka la fiiriyo waxay iska soo dhiibeen goboladan koonfurta ah waa gartay hiiraan ilaa baay iyo inta udhexaysa shabeellada hoose waa gartay marka maxaa idinka qorshaysan dhalinyarada inaad ku samaysaan dhalinyaradaas de waa brogram baa loo sameynayaa muddada ku habboon yaa yaa magaranaysaa inta lasoo dhaweeyo la wareysto eheladoodana lagu xiro iyaguna dib loo wacyigeliyo la tuso dhanka wanaagga ah iyo dhibaatada ay ku jireen iyo waxa ay ku kala duwan tahay dowladnimadu iyo iyo jabhadnimada ay ku jireen alqaacidada loogu adeegayo kadibna markaas brograamyo loo sameeyo ummadooda ay ka mid noqdaan duqayntii laga geystay saakow agteeda dad la yaqaano oad ku bartilmaameysteen oo hadda aad ogaateen xaaladooda ma jira ma jirtaa
waa xarun tababar bay ahayd aan la aaminsan yahay xogta lahayana in shabaabku taliyaashoodu ay qeybtaas saacaddaas ay ku sugnaayeen laakiin faahfaahin shaksiyaadkii lagu meesha wax lagu waxyeeleeyey ama lagu lagu taagedgareeyey dib baan kasoo sheegi doona hadii la ihahdo ugu dambeyn waxaan maqlayna maalmahan howlgal military inaad qorshaynaysaan gobolada dalka siiba gobolka shabeellada hoose marka halkey wax idiin marayaan
diyaargarowgii ay qeyb ka mid ayay ahayd safarkuba diyaargarowgana wuu socdaa hadduu ilaah idmayo s adigoo tilmaantay waxaana inoo qorshaysan in howlahaas ay bilowdaan sida ugu dhaqsiyaha badan
kaasina waxa uu ahaa wasiirka gaashaandhigga soomaaliya cabdirashiid cabdulaahi maxamed oo khadka telefoonka ugu waramayey wariyaha v o e da haaruun macruuf
waa hagaag subax wanaagsan dhegeystayaal weli v o a washington ayaad nagala socotaan soomaalida iyo muslimiinta ku dhaqan dalkan maraykanka gaar ahaan gobolka soomaalidu ay ku badantay minnesota ayaa welwel ka qaba naceybka soo badanaya ee ka dhanka ah dadka muslimiinta ee degan dalkan maraykanka toddobaadkii hore ayay ahayd markii magaalooyin badan oo maraykanka ay ka dhaceen banaanbaxyo looga soo horjeedo shareecada islaamka warbixintan waxaa kasoo diray minneabolis wariyaha v o e da maxamuud mascade in ka badan labaatan magaalo oo ka mida dalkan maraykanka ayaa toddobaadkan waxaa ka dhacay dibadbaxyo ka dhana muslimiinta dibadbaxyadan oo halkudhigoodu ahaa noo shariica loyn america ayaa waxaa soo qabanqaabiyey ururka active oo america oo ka mid a ururada loo tiriyo islaam nacaybka dalkan waxaana goobaha uu ka dhacay ka mid ahaa magaalada st paul ee gobolkan minnesota muslimiinta gobolkan ayaa kororka nacaybka iyo dibadbaxyadan walaac ka muujiyey waxaana sheekh cabdisalaan shariif oo ka mid a maamulka xarunta islaamka ee daarul hijra uu sheegay inaanay jirin meel laga hirgeliyey shareecada islaamka oo maraykanka ka mid a balse ay tallaabooyinkani salka ku hayaan midabta koor waxaad moodaa waayahan dambe ee dadkii caddaankaaba waxay dareemayaan in laga soo tiro badanayo oo qowmiyaadkii kale ayaa kasii badanaya marka xaggii waxaad moodaa awooddii waddanka iyo hogaamintii u barteen baad moodaa inay ka yara walwalsan yihiin marka ama dhaqaalihii in lagala wareegayo marka waxay arrimahaasay salka ku haysaa oo cunsurinimo iyo midabta koor iyo arrimahaasay salka ku haysaya ma aha wax runahoo ay muslimiintu handadaad ama ay la yimaadeen oo muuqdaa ma jiraan kororka dibadbaxyadan ayaa cabsida ugu badan waxaa kala kulma haweenka muslimiinta ah ee xijaabka xirta oo hablabiskoodu uu yahay astaan lagu garto waxaana marar badan dhacda in dumarka muslimiinta ay handadaan kooxaha xagjirka ee muslimiinta neceb amaba ay dhaawacyo u geystaan mayran cumar waa gabar soomaaliyeed oo muddo ku noolayd gobolkan dibadbaxyadan soo badanaya ee muslimiinta ka dhanka ahina waxay ku beereen welwal gooniya iyo xasuus aanay jeclaysan oo ah weerar hadda ka hor loo geystay oo dhaawacna uu ka soo gaaray weliba iyadoo la leeyahay waxaa tahay argagixiso eh dalkeenna ka tag xijaabkayga ayaa la igu jiiday oo waxaa igu jiiday maaragt dadkan dadka neceb weliba iyagoo igu leh wadankaaga ku laabo waxaa tahay terrorista tahay xijaabka waxaan ku xirtaa bin gabdhahu ku xirtaan muslimiinka ah jiditaanka i jiday binkii halkaasu iga galay anaha nafteyda khatar bay gashay mararka qaarkood markaan xasuusto ilina igu soo istaagta because way xanuun badnayd waan ashahaatay gudahan ka ashahaatay haddana ilaahay baa i badbaadiya mayran xilli kasta oo ay waddada marayso ama ay gurigeeda gelayso waa ay foojigan tahay cabsidanina waa mid ay la wadaagaan hablo badan oo muslima oo qaarkood ay qaadeen tallaabooyin baqdintu ay gundhigu tahay
waxaa jirtoo kale gabdho iska dhigay xijaabadii ma aha inay yihiin dad xun bad cabsida ninba sibay ku beertaa cabsidoodii waxay tusisay inay maaragtay xijaabadii iska dhigaan marka kolay cabsi weyn baan ka qabnaa
cabsidu kuma koobna dumarka oo keliya ee waa mid ay wadaagaan gebi ahaanba muslimiinta ku dhaqan dalkan maraykanka haddaba walwalkan maxaa looga bixi karaa muslimiintuse waa maxay tallaabooyinka ay qaadi karaan sida ugu wanaagsan oo looga hortegi karo marka horeysa waa in wanaagga islaamka la muujiyo akhlaaqda islaamka oo tasaamuxa iyo iscafinta naxariista wada noolaanshaha iyo weliba inuu diinta islaamku ay dan ugu jirto yani bulshada iyo dariska meesha qofka muslimku iyo qof anfacaya wadanka inuu yahay marka inaan la cabsanin laakiin xagga isdhexgalka la badiyo xagga sharaxaada islaamka mabaadi'diisa la badiyo oo qofka muslimku qof caadi ah wadanka ka mid oo noqdo walow ay soo badanayaan korudhihista ereyada nacaybka iyo falalka ka dhanka muslimiinta haddana waxaa dhinaca kale isa soo taraya kulamo iyo barnaamijyo ay ka wada shaqeeyaan dadka kale diimaha ee ku dhaqan gobolka minnesota oo bulshada la isugu soo dhowaynayo nacaybkana looga hortegayo waxayna kooxahan rumaysan wada noolaanshuhu ay toddobaadkan meelo ka mida gobolkan ku qabteen isu soo baxyo ay muslimiinta ku taageerayaan maxamuud mascade v o a minnesota
subax wanaagsan dhegaystayaal mar dhow waxaad maqli doontaan faahfaahinta dagaal ka dhacay gobolka hiiraan xalay maqribkii balse dalka jabuuti dowladda jabuuti ayaa labalaabtay dadaaladeeda ku aadan dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha ee waddanka dowladda ayaa ballaarisay dekedaha ku yaala magaalooyinka cuskan dhinaca badda cas faahfaahinta warkaanna waxaa jabuuti ka soo diray wariyaheenna ramadaan muuse
dowladda jabuuti ayaa beryahan dambe ku guda jirta dadaal xoog leh oo la xidhiidha horumarka jabuuti waxay dowladdu aad xoogga u saartay casriyeynta imkaaniyaadka sida dekadaha oo kale si looga faa'iidaysto isu socodka ganacsiga iyo isdhexgalka dhaqaale ee waddamada degmadan geeska afrika sidaasi awgeed waxaa qayb ka ah dadaalka jabuuti in la derdergeliyo safaaradaha jabuuti u fadhiya dalalka shisheeye si danjirayaashu ay door uga qaadan karaan soo jiidashada maalgelinada dibadda dor ismaaciil wacays oo ah aqoonyahan reer jabuutiya oo ka hawlgala madaxtooyada jabuuti ayaa ii sheegay doorka safiiradu ay ka qaadan karaan arrimaha horumarka jabuuti safiiradu waxa weeyaan dadka waddanka ay ka tegeen waddanka ay joogaan u matila wax alla wixii halkan ka dhacaya ee mooleyse laga wadana waa dadka ka mas-uulka ah ee markaa ka caawiya dowladdan sidai ay howlaha looga taageeri lahaa waxay u baahan yihiin haddaba in waxa wadankoogu uu ku sugan yahay waxa ka socda iyo waxa isbedelay inay markasti la socdaan si ay wadankoogana ay u iibin karaan wuxuu looga baahan yahayna ay safiiradu markaa ay u tabin karaan haddaba taa wax ka muhiimsan runtii ma jirto waxay dee taraysa markaa horta faa'iidadeedu wax la koobi kara maahin iyaguna way u baahan yihiin kolkay wadanka ay muddo ka maqnaadaan in laga wargeliyo wax loo sheego waxyaalada cusubna la ogeysiiyo waxay weliba faraha ku qabtaan ay gacanta ku haystaan ee markasti ay tir raaci karaanna waa inay jirto gudoomiyaha bangiga dhexe dowladda ee jabuuti axmed cusmaan cali ayaa iiga waramay himilada ay hiigsanayaan waxay tahay waxaan doonaynaa jabuuti inay noqoto sidaan rabno madaxweynuhu dariiqa u dhigay inay noqoto waddan ha yaraadee la doonayo in laga dhigo meeshii baayac mushtarka iyo transforka alaabaa la kala qaadayo dekada weyne la ballaadhiyey taranka dib loo cusboonaysiiyey dariiqada waaweyn ee dusha laga waxaasoo dhani ay helaan support ama wax gargaaro maalgelinta loo baahan yahay lagu kobcin lahaa haddaba waxa isweydiin leh qaabkee ayay danjirayaashu ugu howlgeli karaan horumarka dalka ay ka soo jeedaan waa kan mar kale doctor ismaaciil wacays oo arrintaasi faahfaahiyey taasi waxay ku xidhan tahay sida u howlgalo iyo sida uu maaragtay xidhiirkiisa uu leeyahay uu waddanka uga faa'iido iyo dhexgelkiisa haddii uu shaqeeyo waana dee waxa loo igmaday ee loo doortay meesha loo geeyey markaa waa waxaweyaan waa taa weeyaan waana dad aad loogu kaalsoon yahay rag iyo dumarba waa dad lagu aaminay hawshii laguna og yahay waxale waxay ula baahan yihiin lala garab joogo marka waa dad soo ridi kara wixii laga rabay haddaad doonto exaambilaad qaadan kartaa tusaalayaal baa jira mashruucyadeenna inta badan socda waxaweyaan kuwa inta badan dabadeenagaga imanaya haddaba gogolxaadhka inta badan iyagaa leh gudoomiyaha maamulka dekadaha iyo aagaga ka caagan cashuuraadka ee jabuuti abubakar cumar xadi ayaa isna iga warramay qaabka ay uga faa'iidaysan karaan arrimahan iyo rajada ay qabaan waxaan filaynaa inaan aad uga faa'iidaysanno dalka jabuuti oo goob istraatiijiyadan ku yaalla oo marankii swiss kanaal loo marayey bawalmandab iyo geeska afrika oo meel fiican kaga yaalla oo bartamo ah marka la eego xeebta geeska bariga afrika waqooyigeega iyo koonfurteeda bartanka ayaa ayaan ku naallaa marka waxa weyn aad ayaan u rajaynaynaa inaan mataqaanaa ay wax weyn oo dhaqaalaha kor u qaada dalka oo shaqooyinna abuura ay ka soo baxaan mushtarka reer jabuuti iyaguna faa'iido ma ka helaya iyagana u furan tahay goobaha cashuuraha ka caagan inay keligood iska degaan ay warshada ka furaan amba dila shirkaan dadka ajaanibku imanaya labada u furan tahay rajadaadu way weyntahay marka aad iyo aad rabadaan muuse v o a jabuuti
markana maxaas ku dhowaa toban ruux ayaa ku geeriyootay tuulada benyaaley ee degmada maxaase gobolka hiiraan kadib markii uu xalay ka dhacay halkaasi dagaal u dhexeeya laba beelood oo walaalo wada dega gobolka hiiraan iyo gobolka galguduud haddaba wariyaha v o e da nuur xasan nuur bukhaari oo stuudiyaha ugu heliya ayaa khadka telefoonka wuxuu kula xiriiray guddoomiye ku-xigeenka degmada maxaas cali xaaji xasan ugu horeyntiina waxa uu weydiiyey sida xaalka haatan uu yahay
wallaahi walaalow xalay waxay wax u dhaceen niman meesha joogo oo ayaankii abaarihii iyo buntlandkii soomaaliya ka dhacay meesha lagu soo dhaweeyey oo soo degay ayaa macnaha meeshii lagu soo dhaweeyo macnaha ay ka qoteen waxay ka qoteen bacyaal biyo wixii si fiican baa loo soo dhaweeyey nimankii dhaweeshkii kadib waxa ay sameeyeen dagaal ayay dadkii ku qaadeen dhaxda degnaayo soo dhaweeyey waayahay marka dagaalka yuu u dhexeeyey marka wallahi dagaalka walaalow wuxuu udhexeeya laba beelood oo walaalaha oo dinisha waa gartay khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca ee ka dhasha dagaalkaasi ma haysaan gaar ahaan dadka rayidka ah ma inoo sheegi kartaa wallahi walaalow horta meesha dagaal baa ka dhacay dagaalna ma fiicno dagaalna hadduu dhaco waxbaa ku dhinto waxbaa ku dhaawacmo dagaalka kulley ilaa iyo sagaal qof ilaa toban qof oo dhamalaa ku dhimatay ugu yaraan dad badan oo dhaawacna waa jiraan ilaa iyo tobaneeyaa waayahay marka dadkaasi ma dhinacyadii dagaalamay mise dad rayid ah ku jiray wallahi walaalow dhinacyaha dhinacyada dagaalamay macnaha guddoomiyihii degmada ayaa meesha joogay waxaa loo fadhiiyey waan waan in la wada hadlo kulley guddoomiyihina degmada ayuu kusoo baxay markuu meesha tegay oo waan waankii wixii loo fadhiiyey ayagoo wadahadalkii socda baa niman kulley xabad isku bilaaween meeshaaba waxaa ka dhacday lagu kala cararo dagaalka meesha socduu ka bilawday kulley guddoomiyaha xataa in waa sheegtay sida macnaha aan ognahay aada buu u sheegtay ma garat marka maxaa sababay in xilligan oo lagu jiro bil ramadaan gobolkana ay weli ka jiraan abaaro uu dagaal intaas qof ay ku dhinteen uu dhaco wallaahi walaal waxaa sababay adag meesha lasoo dejiyey oo si fiican loo soo dhaweeyey qofka bini-aadinkaana ma dadka walaal markay yihiin meeshii oo soomaalidana waxay dabcaddu leedahay meeshii roob ka doo mase meeshii naq lagu sheego waa lasoo wada aadaa marka naqas ilaa puntland ilaa iyo galmudug meel aan loogu imaan male dadkii si fiican baa loo soo dhawey si fiican baan usoo dhaweynay kulley media waa ka waa ka arkeen dad badan oo meelihii lagu gurmanayo kulley ilaahay markuu roobkii da-ena nimankii meeshii wa kulley waxay ku bilaaween dagaal iyo probleemkaas ayagaa kiciyey marka kulley ummaddan waa un wada markhaatiya ka tahay waana wada ogyihiin waa gartay marka guddoomiye ku-xigeen halka uu dagaalku ka dhacay ma degmada maxaas gudaheeda mise meel ku dhow waa degmada maxaas macnaha waa meel laga xukumo degmada maxaas ma ahan degmada gudaheeda iyo kulley waa nawaaxiga degmada laga xukumo oo kulley xuduudda matabaan degmada matabaan degmada maxaas udhexeysa waayo ma garatay waa gartay marka hadda xaaladdu waa sidee hadda niyow xaaladda wallaahi kulley waa degan tahay waa degan tahay waanwaan badan baa lagu jira odayaalkii dhaqanka madaxdii xaggii kuwii int intaba waa la wada xidhay waa la wada hadlay kulley ilahay idinkiis waanwaan baan kulley ka filanaa meeshaasna lagu jooji doono dagaalka
kaasi waxa uu ahaa guddoomiye ku-xigeenka degmada maxaas ee gobolka hiiraan cali xaaji xasan oo u warramayay wariyaha v o e da nuur xasan nuur bukhaari halkaasi aad nagala socotaana weli waa v o e washington bal markana xubintii ciyaaraha nuur xasan nuur bukhaari oo ila fadhiya stuudiyaha nuur oo mar kale ha u nasan mahadsanid zahra kusoo dhawaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha waxaa weli socda ciyaaraha isreebreebka loogu soo baxayo koobka adduunka ee sanadka soo socda lagu qaban doono dalka raashiya xulka iiraan ayaa noqday xulkii labaad ee u soo baxa ciyaaraha koobka adduunka ee soo aadan kadib markii ay isniintii laba gool iyo eber ay uga badiyeen xulka qaranka ee usbekistan ciyaar ka dhacday magaalada teheraan labada gool ee ay ku badiyeen waxaa u kala dheliyey sardaar casmuun iyo mahadi taremi kooxda ugu horraysay ee sanadkan u soo baxda ciyaaraha koobka adduunka waxay ahayd kooxda qaranka ee baraaziil xalayna waxaa dhacay ciyaaro kale oo ka tirsan isreebreebka koobka adduunka ee qaaradda aasiya xulka solomon islands ayaa waxa uu laba gool iyo gool ku garaacay babu new guinea kooxda qaranka macaw waxaa gurigeeda afar gool iyo eber ugu dhiibtay kooxda mayanmar indiya waxay hal gool iyo eber dirtay kirgistan hong kong iyo xulka qaranka ee kuuriya dawaqooyi waxay isku mari waayeen barbardhac gool iyo gool maleeshiya waxaa ka badisay lubnaan kambodiyana waxay hal gool iyo eber dirtay afghanistan vietnam iyo jordan ayaa kala qaybsaday barbardhaca eber iyo eber ah maldivis waxay laba gool iyo eber ku garaacday puntland halka falastiin ay laba gool iyo hal ay uga utronaatay xulka qaranka ee cumaan turkmenistan waxaa ka badisay baxrain yemen iyo nepalna waxa ay ku kala baxeen barbardhac eber iyo eber ah xalay sidoo kale waxaa dhacay ciyaaro ka tirsan ciyaaro saaxiibtinimo oo ay ciyaareen qaar ka mid ah xulalka caalamka brazil waxay afar gool iyo eber ku qabatay australia kooxda qaranka ee ingiriiskana waxa ay jab kala kulantay xulka qaranka ee faransiiska kadib markii lagu garaacay saddex gool iyo eber xubinta ciyaarahana aan iraahdi waxaa lagu garaacay saddex gool iyo labo xubinta ciyaarahana dhegaystayaal waa naga inta
mahadsanid nuur xasan bal qodobadaasi aan iraahda ciyaaraha kuwooda ugu xiisaha badan iyo kuwa dhici doonana waxaad ku maqli doontaan idaacadeheena soo socday haatanna bal dhinacii rabadaanka qase ee qaahnabi ammaanada aan ugu talagalnay bisha barakeysanee rabadaan dhegaystayaashana inayna la dhegaystaan
alla waynaa ku soo ishaartee awal iyo aakhir adwaaye allaha waynaa ku soo ishaartee ambiyaashaa tahay imaamkood axmed qamseelka maa la uume ambiyaashaa tahay imaamkood axmed qamseelka maa la صل يا رب على محمد صل يا رب عليه وسلم صل يا رب على محمد صل يا رب عليه وسلم الصلاة السلام عليك يا سيدي محمد الصلاة السلام عليك يا سيدي محمد على محمد صل يا رب عليه وسلم صل يا رب على محمد صل يا رب عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدي محمد
qasiidadaasi nabaammaanka ah ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa idaacaddeenii saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah nuur xasan nuur iyo sahre cabdi axmed xagga farsamada iyo soo saaristan waxaa naga saaciday bashiir abikar tan iyo kulan dambe dhegaystayaal waa bahda v o eda oo idin leh sidaa iyo ramadaan mubaarak
صل يا رب على محمد صل يا رب عليه وسلم صل يا رب على محمد صل يا رب عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدي